kelab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa maalin sabti ah bisha februaayo ee sannadka kana waa waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee mitirban iyo bogga v o e somalycom idaacadda galabta saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah alqaadir samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a dowladda kenya oo daahfurtay barnaamij tijaabo ah oo dadka reer kenya ee tabarta daran caymis caafimaad oo lacag la'aan ah lagu siinayo shacabka waxaa jira oo ayaka maaragta lacag iska bixin karaan oo barnaamijka ka faa'iidaysanayeen qolo waxaa jirta oyna u badan yihiin dad iska tabar yar oon waxba iska bixin karin ooba shilinba haysanen oo maaragtay caafimaadkiiba ayaan iska bixin karin kuwa ayakana dowladda waa looga talagalay maarata waxay nidaam la imaad inay ka bixiso lacag ka bixiso oo nhf
waxaa kaloo dhegaysan doontaan somalilan oo la soo sheegayo in xaaladda abaaraha ay ka sii darayso bes aad iyo aad u fara badan baa ayaa jira markii aanu u gudbinay madaxweynaha riboodka xaaladda dalka waxa uu magacaabay gudidii heer qaranuu madaxweyne ku-xigeen kuruntii uu hogaaminayo siddeed boqol iyo toban kun oo qoys baa ayaa lagu qiyaasay inay degdeg ugu baahan yihiin baahiyo ay u badan tahay xooggeeda biyo raashinka uu ku jiro boqolkiiba koob iyo labaatan toddobaatanna ay boqolkiiba toddobaatanna ay biyo tahay
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijyadii hambalyada dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo cabdulqaadir ah magaalada dhowsamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaa maanta lagu doortay laba xubnood oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kuwaasoo kale ahaa maxamed abukar jacfar iyo cadar cali maxamed gudoomiyaha degmada dayniile maxamed abukar jacfar ayaana ku guuleystay kursiga hob ebir labaatan iyo shan kadib markii musharaxii la tartamayay oo ahaa xasan cali uu u tanaasulay iyadoo si gacantaag ah ergada oo gaaraysa boqol ruux ay ku ansixiyeen kursiga kale ee isna maanta la doortay waxaa ku guulaysatay cadar maxamed cali kadib markii ay u tanaasushay nasro maxamed dalabey dhinaca kale waxaa guddiga doorashada galmudug ay dib u dhigeen doorashada saddex kursi oo kale kuwaasoo ay ka jiraan caqabado ay ka mid yihiin habraaca doorashada iyo koontada haweenka xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka anthony blinken ayaa sheegay in xilli dambe oo sabtida maanta ah uu kala hadli doono dhigiisa dalka ruushka sergey lavref wax u muuqda weerarka ruushka uu ku qaadi rabo ukraine blinken oo ka hadlay shir jaraa'id oo ku qabtay fiji ayaa sheegay haddii madaxweyne valadimir putin uu go-aansado inuu qaado tallaabo milatari oo ka dhan ah ukraine ay kusoo rogi doonaan cunaqabatayn adag oo dhaqaale iyagoo kaashanaya saaxiibadooda caalamka oo dhan wuxuu intaasi ku daray inay barataari doonaan awoodda difaac ee ukraine ay u yeelanayso inay iska difaacdo weerarka ruushka ayna xoojin doonaan xulafadooda cirifka bari isagoo hoosta ka calaamadeeyey midnimada iyo natiijada marka uu la hadlayo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey levrof dhinaca kale saraakiil aan magacooda la sheegin oo ka tirsan sirdoonka maraykanka ayaa sheegay in washington ay diyaar u tahay inay safaaradeeda kala baxdo magaalada caasimadda ee kiev iyadoo la filayo in ruushka uu weeraro ukraine sida ay qortay wakaalada wararka a p a p ayaa sidoo kale sheegtay in waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ay ku dhawaaqi doonto qorshayaal loo baahan yahay sabtida maanta ah in dhammaan shaqaalaha safaaradda maraykanka ay uga bixi doonaan ukraine sababo la xiriira duulaanka ruushka oo wakhti kasta dhici karaa la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka jack sullivan ayaa isagana jimcadii sheegay in duulaanka ruushka ee ukraine uu dhici karo inta lagu guda jiro ciyaaraha olombikada ee shiinaha dhinaca kalena maamulka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa isagana sii kordhinaya digniinta uu ka bixinayo suurtagalnimada weerarka ruushka ee ukrein xitaa xilli dadaalada diblomaasiyadeed ee deg dega ay sii socdaan iyadoo laga hadlayo xaalada taagan ayaa waaxda gaashaandhigga ay amar ku bixisay in saddex kun oo ciidamo dheeraad ah la geeyo poland si ay u baritaaraan xulafada xilli xulashooyinka dhanka diblomaasiyadda ee la doonayo in lagu hor istaago dagaalka ukrein ay u muuqdaan kuwa sii adkaanaya aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne jo biden iyo valadimir putin ay sidoo kale sabtida maanta aqadka telefoonka kaga wada xaajoon doonaan qalalaasaha taagan biden ayaa sheegay in milatariga maraykanka aysan geli doonin dagaalka ukrein laakiin waxa uu isagana sidoo kale ballanqaaday inuu kusoo rogi doono cunaqabatayn adag oo dhaqaale ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay aamina maxamed ayaa jimcadii ku boorisay dhinacyada ku dagaalamaya ethoobiya inay dagaalka joojiyaan ayna dib u dhisaan kalsoonida iyo inay bilaabaan dib u heshiisiin xilli ay sii socdaan dhibaatooyinkan caadiga ahayn ee dadka rayidka ah ay ku keeneen colaadaha ka oogan waqooyiga dalkaasi aamina adeyaa warfidiyeenka u sheegtay markii ay kasoo noqotay etoobiya inay heshay dareen ama ay dareen ka heshay dhammaan madaxdii ay kula kulantay adisababa iyo waqooyiga dalkaasi haatanna uu jiro dadaal dheeri ah oo nabadda lagu raadinayo ku-xigeenka hogayaha guud ee qaramadii midoobay ayaa sidoo kale sheegtay inay tahay wax aada looga naxo colaada colaadda etoobiya sida ay u dhaawacday wadajirka bulshada gobolada waqooyi iyadoo dhinaca kalena muujisay walaaca gaar ahaaneed ee ay ka qabto xadgudubyada daran ee lagula kacay haweenka dowladda federaalk ethoobiya uu hogaamiyo abiy axmed ayaa dagaalka kula jirta t p l f waxa ay soo bilowday bishii nofembar ee sanadkii laba kun iyo labaatankii go-doomin ay xukuumadda samaysay ayaana keentay in gobolkaasi shan milyan oo ku nool ay u baahdaan gargaar bini-aadinimo iyadoo qaar kalena ay haddaba ku jiraan xaalad macluul dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa halkaaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markana kenya dadka kenya ayaa helaya ceymis caafimaad oo lacag la-aan ah waxaana adeegan bixin doona waxda ceymiska qaran ee caafimaadka ee n h i f haddaba waryaha v o eda ee nairobi intisaar saalax xuseen ayaa barnaamijkan iyo sida ay dadka uga faa'iideysan karaan waxay ka wareysatay cali cabdulaahi isaaq oo ah agaasimo ku-xigeenka waaxda ceymiska qaran ee caafimaadka ee n h i f ee nairobi qeybteeda isbitaalada
marka markaan arrinta gudagala waxaa weeya madaxweynaha wuxuu loonji jiray pilot oo u h c ah oo loogu talagalay maaragtay wadanka shacabka wadanka kenya inay ka faa'iidaystaan maxaa yeelay pilotka markii la aasaasay waxay ajendaga madaxweynaha bay ku jirtay ajendayaasha afar bay ahayd midda ugu weyn ay ahayd waxay ahayd arrimaha caafimaadka marka pilot baa lagu bilaabay sifa maaragtay loo ogaada arrimaha oo in wax laga barta pilotkaas bay ahayd waxaa laga bilaaba countiyaasha afar ah oo maaragta kisumu machakos isiolo iyo nyeri ayaa laga bilaabay muddo bay socotay waxyaalo badan baa laga fahmay oo maaragtay oo laga eegay oo dadka dakhtariinta iyo ministry of health ay waxyaalo badan bay ka fahmeen marka madaxweynaha hadda wuxuu sameeyey lonch taarikh markay ahayd taarikh todoba bisha haddaan ku jirno yuu lonch sameeyey oo wuxuu ka sameeyey mombasa marta u h c da marka la sheegayo waxaa weeye shicibka waddanka waad aragtay caafimaadka waa qaali nin walba ma awoodo marka waxaa loogu talagalay shicibka waddanka maaragta inay isbitaalaha ayay aadi karaan ayagoon maaragtay in shilin baan iska bixinin baa loogu talagalay in la sameeyo marka arrimahaas saas bay loogu talagalay ina maaragtay u h c da waddanka loogu countiyaasha afar forty seven counties kulle in la geeyo maxaa yeele hadda afar baa pilot lagu sameeyey so pilotkan sheegaya waa tijaabo ahaan baa loo bilaabay oo hadda dhammaan waxaa lagu sameynaya maarata in kulli countiyaasha kale kulli lagu faafiyo waa loogu talagalay sidee ayay dadka uga faa'iidaysan karaan yaase loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan barnaamijka waxaa loogu talagelay kenyaanka dadka waddankan u dhasheen baa loogu talagalay shicibka idaala shicibka marka way kala baxsan yihiin shicibka waxaa jira oo ayaga maaragtay lacag iska bixin karaan oo barnaamijka ka faa'iidaysanayeen qolo waxaa jirta oo inu u badan yihiin dad iska tabar yar oon waxba iska bixin karin oon shilin ba haysanen oo maaragtay caafimaadkiiba ayaan iska bixin karin kuwa ayakana dowladda waa looga talagalay maarata waxay nidaam la imaada inay ka bixiso lacag ka bixiso oo n h f maaragta lacagta la mariya n h f lacagta marka la mariya registration iyo waxyaala lagu sameeya dadka oo waa in la ciwaangeliyaa oo magacyahooda detailskooda la siiyaa marka waxaa kaloo la sameeyey dad oo dowladdu waxay dad oo hal milyan ah ayaa maaragtay ay lacag ka bixinaysaa ugu horreyntii face face one bay dhahaan face ku horey weye waxaa loogu talagalay marka dadkan tabarta lahayn oo maaragtay iska bixin karin waxba oo waddanka hal milyan qof oo waddankaba lagu bilaabay lacagtoodana waa la bixi inay ka faa'iidaystaan skiimkan oo hadda maaragtay u h c da
cali dadka danta yar ee raba in barnaamijkan ay ka faa'iidaystaan halkee ayay tegayaan oo iska diiwaan gelinayaan horta dadka waxaa weeye waddanka waa lahaayaa dadkan tabarta lahayn oo waxba iska bixin karin dowladda way haysaa list waa lahaayaa marka list oo lahaaya countiyaasha countidana way garanayeen dadka ilaa xaafadaha la-aad bal mathalan ku siinaya gaarisa camal every county walba waxaa la sameeyey subcountiyaasaskaa la aaday dadka magacyahooda list waa nala soo siiya listda nala soo siiyey qofka marka hadduu xanuunsado isbitaalka hadduu taga kuwa haddaan list nala soo siiyaan ka hadlaya hadduu isbitaal taga idgiis hadduu dhiibo systemkayna isbitaalka way haystaan hadduu geliyo systemkayna magacyahooda way soo baxayeen waa laga heli taas waa number one number two waxaa kaloo jira dadka oo ayaka naftinkooda lacagta iska bixinayeen xafiisaha n h f bay aadi karaan oo waddanka meel walba ay kaga yaalaan gobol walba ay ku yaalaan haddaa kala online registration wax la baan la samayn oo telefoonkaada waad maaragtay ka geli kartaa oo registration waxaadaad ka dhamaysan kartaa waxaa kaloo jira huduma centerga registration waa laga samaysan karaa meelaha oo huduma centerska registration ayadana waa laga samaynay detailskaada kulli waa la qaaday marka nidaamka sidaas wey haddada
kaasi waxa uu ahaa cali cabdulaahi isaaq oo ah agaasime ku-xigeenka waaxda ceymiska qaran ee caafimaadka ee dalka kenya wuxuu uu waramayey wariyaha v o e-da intisaar saalax xuseen xaaladda abaarta ee ka jirta gobolada somalilan ayaa kasii daraysa iyadoo qiimaha shidaalkana uu kor u kacay magaalooyinka somalilan warbixin uu arrinkan ku eegayo waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o e-da qadar maxamed cakulle
waayaha ay la nool yihiin dadka reer guuraaga ah waa wakhtiga ugu adkaa hantida ugu weyn ee ay haystaan waa xoolaha nool xoolaha nool ayay ku dabaraan noloshooda baahida magaalooyinka ay u qabaan ayay kaga soo adeegtaan xoolahooda oo ay iibsadaan laakiin wakhtigan iyo haatan wa jiroo xoolo laga iibsanayo dhinaca kale noloshu waa biyaha biyuhuna waa nolosha deegaanada dadka reer guuraaga ah ee gobollada somalilan ayaa laga dayrinayaa xaaladooda nololeed kadib biyola-aan badan oo ku dhowaad saddexdii bilood ee ugu dambeeyey marba marka ka dambaysay ka sii daraysay dad iyo dunyo wax badan laysma dhaamo sida ay cabbirayso aamine axmed oo deggan gobolka togdheer waxaana sawir ay ka bixinaysaa jilayca iyo waayaha nolosha ee wakhtigan way jirtaa haya daruufadoodana abaaraha ka mida way jirtaa xooluhu jilaysan yihiin dadka iyo biyuhuba wallahi way jilaysan yihiin dee waxa weeyaan weli dee maxaan ku idhahdayay anaku waxaweyaan biyo hadda aan baynuuguusanyihiin intii horeba meelmeel baan joogtaana eelna anaku maanaan biyo hama joogno waxay tahay maddaa ilaahay baan dowla xitaa ula dhaafsanaa biyaha waxaan u taman weynaa gawar maddaa ilaahay abaaru saameyna gaariya jirtaan saalax cumar waa oday daadiisa igu sheegay dhowr iyo lixdan jeer waxa uu ku nool yahay gobolka saraar waxa uu sheegay v o a in duruufaha nololeed ee ay la legdamayaan wakhtigan ay yihiin kuwo aad u adag inkasta oo dhimashada xoolaha iyo dadku aanay wakhtigan jirin haddana waxaa wadnaha farta lagaga hayaa in dhibaatada biyayaraantu ay keento geerida dad ama dunyo sida uu sheegayo saalax waxa aad noogu jabcaana dadku waa noole noole ku nool waa xoolo dhaqato wuxuu doonayaa la saddexda xanjaad ee ugu weyn waa lanwarwan kow caafimaadka laba quudinta waxa weeyaan waxaannu ka codsanaynaa caalamka iyo dowladda iyo haddii eega iidankeeda leeyahay intaba inay noo gurmadaan iyadoo haddii eega iidankeeley war isgaadhsiinta xidhiidhi nagu tahay in caalamku wadda qalloocan waahu nahay inna loo gurmado saalax ayaa u gacan haadiyey islamarkaana cod dheer ugu baaqay bulshada somalilan dowlad iyo shacaba isagoo carabka si gaara ugu adkeeyey dadka muxsiniinta ee waxhaysta inay maanta hoos u eegaan dadka reer guuraaga ah xukuumadda somalilan ayaa sheegtay in ku dhowaad ilaa iyo bishii noofembar ee sannadkii tegay laba kun koob iyo labaatan ayse soo tiraysay heerka abaarta iyo saamaynta dad iyo dunyo ee meelo iyo xilliyo kala duwan guddoomiyaha haayadda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka somalilan faysal cali sheekh ayaa u sheegay v o a in ilaa iyo siddeed boqol iyo toban kun oo qof lagu qiyaasay dadka ay abaartu saamaysay haddii ilaa bisha abril aan roob la helinna ay saamayn doonto dad ka badan milyan iyo laba boqol oo qof markaa runtii culays aad iyo aad u fara badan baa ayaa jira markii aanu u gudbinay madaxweynaha riboodka xaalada dalka waxauu magacaabay gudidii heer qaran madaxweyne ku-xigeenka runtii uu hogaaminayo gudidaasi waxay yeelatay muddada ilaa shan iyo toban fadhi oo lagaga arrinsanayay kulamana lagula yeelanayay qeybo kala duwan oy kamid tahay hay-adaha caalamiga iyo kuwa unta civil society-ga miidiyaha qaanaanbixiyayaasha safaaradaha somalilan ama wakiilada somalilan degan ganacsatada iyo culimada dadkaasoo dhan runtii waa bilowgii january riboortkii aan soo saarnay sideed boqol iyo toban kun oo qoys baa ayaa lagu qiyaasay inay deg deg ugu baahan yihiin baahiyo ay u badan tahay xoogeedu biyo raashinku uu ku jiro boqolkiiba koob iyo labaatan toddobaatanna ay boqolkiiba todobaatanna ay biyo tahay boqolkiiba sagaalna ay caafimaadka tahay markaa runtii riboodkaasi waxaa laga yaabaa na prediction ama saadaalin buu sameynayay warbixintaasi oo ah inay milyan iyo laba boqol afar boqol iyo labaatan qof ay gaari karto waktiga haddii ay bisha abril ilaa iyo may haddii roobka uu dib u dhaco xaaladu ay kasii kululaan karto runtii waxaad moodaa inay aad iyo aad uga soo darayso xaaladu geesta kale faysal cali sheekh guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka faysal cali sheekh waxa uu sheegay in dadaal ay ku jiraan jiraanna degmooyin iyo tuulooyin loo qaybiyey raashin loogu tala galay inay duruufaha kaga baxaan xagga raashinka marka aynu u baydhno iminka waxa socda toban kun oo qoys oo u dhigma boqol iyo shan iyo soddon oo u dhigma boqol iyo lix iyo toban kun oo qof bil raashinkeed baa hadda socda saddex kun iyo afar boqol hadda qaybinteedii gal adag bay hadda ka socotaa ceergaabay maalmahan dhowrkii cisho ay ka socotay shaqaalaha iyagii baa saddexdaa gobol hadda ku jira oo shaqaynaya oo runtii ilaa iyo badhan waa loo dirayaa bahashii kale waa dhahal waa loo dirayaa degmada ceergaabo tuulooyinka ku wareegsan iyagana waa la siiyey already waa loo qaybiyey ceelaf weyn iyo garadag iyo fiqifuliyo xataa dadkii dee soo qaxay ka yimid gobolada ka yimid ee abaartu ay kuwaasoo dhanna runtii waa la siiyey sidoo kale togdheer iyadana way ka socotaa khaasatan degmadu inta eriyooyinka ama degmooyinka ku meersan gobolka togdheer iyagana qeybteedii waa ay socotaa saddex maalmood bay hadda socotay oo la qaybinayay sidoo kale ood weyne waa ay socotaa haddana waxay joogaan buuhoodle iyo eriyada u dhowbay iminka qaybinteedii qorilugud iyo maygagliyabay hadda igala soo hadlayay inay joogaan markaa runtii qaybintaasina iyaduna way socotaa sidoo kale waxay inkastooo magaalooyinka waaweyne ay yihiin kuwa ay dadka reer guuraaga ahi dhinacooda soo eegayaan waxaa haddana haatan soo baxaya calaamado kale oo muujinaya xataa magaalooyinka waaweyn in dhibaatooyin horli ay muuqdaan tusaale ahaan gurmadka ugu badan ee dadku u baahan yihiin ayaa ah biyo iyo raashin waxaana lagu gaadhsiin karaa haddiiba raashinka iyo biyaha la helo waa gaadiid isticmaalka shidaalku waa lama huraan waxaana siddeed iyo afartankii saacadood ee ugu dambeeyey mar kale kor u kacay qiimaha shidaalka ee magaalooyinka waaweyn inkastaoo dadka saboolka ah iyo kuwa maalqabeenka aba ay u siman yihiin deeqda ilaahay haddana waxaa hubaala in mid kasta lagu imtixaamayo nolosha uu ehelka u yahay iyadoo mid kastaana imtixaanka kaga gudbi karo inka waxayaa uu u huro ka saboolka ah duruufaha nololeedna ku adag yihiin halka ka noloshiisu adag tahayna looga baahan yahay inuu ku samro islamarkaana ku qanacsanaado hadba wixii gacantiisa soo gala khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
aad ayuu u mahadsan yahay qadar maxamed cakulle markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka
waxaan ku bilownay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa toddobaadkii tegey uu buuxiyey shan sano inta uu xafiiska joogo taas oo ka dhigan in sanad ka dheeri ah muddaxileedkiisa uu xilka sii hayo sanadka dheeriga ee madaxweynaha uu xafiiska joogo waxaa meelo ka mid ah soomaaliya ka dhacay dagaalo siyaasadda salka ku haya waxaana madaxweyne farmaajo uu wajahayaa mucaarad xoogan maciishada iyo shidaalka ayaa qaali noqday muddadaasi waxaana arrintan loo sababeynayaa siyaasadda dalka ee cakiran gobolada dalka oo ay ku jirta caasimadda muqdisho waxaa ka socda doorashada xildhibaanada golaha shacabka taasoo hufnaanteeda iyo daafurnaanteeda dad badan ay shaki ka muujinayaan inkastoo doorashada ay aada dib uga dhacday wakhtigeedii kadib ismarwaa muddo soo jiitamaya oo u dhexeeyey madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada haddana saameynteeda siyaasadeed ay leedahay ayaa dalka aada looga dareemayaa dhinaca kale maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa toddobaadkan noqday maamul goboleedkii ugu horreeyey ee doorashada ka hirgeliya magaalooyinka labaad ee loo asteeyey in doorashada xildhibaanada lagu qabto magaalada baraaw ee caasimada koonfur galbeed ayaa markii ugu horreysay toddobaadkan ay ka dhaceen doorashada qaar ka mid a xildhibaanada maamulkaasi ku matalaya golaha shacabka ee soomaaliya ilaa saddex iyo toban xildhibaan ayaa toddobaadkan lagu doortay baraawe kuwaas oo ka mid ah lix iyo labaatan kursi oo loo qorsheeyey in magaaladaasi lagu doorto halka saddex iyo tobanka kalena jadwalkooda doorasho ay soo saareen guddiga doorashada baraawe ayaa furo u noqonaysa magaalooyinka beledweyne boosaaso gaalkacyo iyo garbaharey oo iyagana la filayo in maamulada ay doorashooyinka ka bilaabaan sida uu dhigayo heshiiskii madasha wadatashiga ee qaranka dhinaca kale madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe ayaa toddobaadkan gaaray magaalada beledweyne halkaas oo ay kusoo dhoweeyeen ku-xigeenkiisa yuusuf dabageed iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkiisa wararka ayaa intaasi ku daraya in dhowr madfac ay ku dhaceen garoonka diyuuradaha ka hor inta aanu madaxweyne guudlaawe ka degin waxaana ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan dowladda lagu daadiyey wadooyinka magaalada xilli laga cabsi qabay in isku dhacyo hubaysan ay halkaasi ka dhacaan madaxweynaha hirshabeelle ayaa halkaasi ka bilaabay kulamo lagu dardargelinayo arrimaha amniga iyo doorashooyinka uu la qaadanayo qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan waa markii ugu horreysay ee cali guudlaawe uu tago beledweyne tan iyo intii loo doortay xilka madaxweynaha hirshabeelle iyadoo khilaaf muddo dheer soo jiitamayay uu ka taagnaa tegistiisa magaalada guudlaawe oo markii uu ka degay beledweyne ee la hadlay bulshada ayaa sheegay in wixii tabashaha ee maamulkiisa ay ka qabaan uu ku xalinayo wadahadal iyo garnaqsi
waxaan rabaa horteyga inaan ka caddeeyo cid kasta ee wax tabanayso inaan la fadhiisayno tabashada ay qabto hadday mid deegaan tahay iyo hadday mid qabiil tahay iyo hadday mid qoys tahay iyo mid qofeed hadday tahayba waa ka qanci doonta haddii lay taaligana aan warranno waa aan walaaloowno dadkaan dadkaa ka dhexeeyo deegaanaa ka dhexeeyo dowladnimaa ka dhexayso wadadhalashaa ka dhexayso ismawtay ee sallayn waayo waa laysku qasban yahay horena waa laysula jiri jiray haddii ilaahay raalli ka noqdo waana laysla jiraa haddii ilaah yidhaahdo mas-uuliyaddu waa meerto ninba maalin oo qabaa shalay waa la haayay maanta waa la haayaa berina waa la haynayaa laakiin wadadhalashada iyo dhaqanka iyo dowladnimadu way jaraysaa haddii ilaahay raalli ka noqdo cid kastaba maalinkay joogtaa la rabaa inay ummadda isku hayso
dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf dabageed ayaa v o e da uga warramay safarka madaxweyne guudlaawe ee magaalada beledweyne wariyaha v o e da falastiin axmed iimaan ayaa weydiisay waxaa xilligan kusoo beegay safarka madaxweynaha hirshabeelle kaas oo aan hore u tegin magaalada beledweyne tan iyo markii la doortay
madaxweynaha hirshabeelle waa yimid waa sax wakhtigaa lagu talagalay ee uu suurtagashoy uu yimid mar kastana madaxweynaha hirshabeelle maalinka hirshabeelle loo doortay ilaa hadda maalin kasta waa imaakarye laakiin waxyaabo badan oo yacni isagu ka leexleexanayaa jiray aniguna aan aan kala kala shaqaynayay dadaa xoogaa wax tabanayay qabiilaadka hiiraandiga qabiil ka mid aha wax tabanayay xoogaa dadkaan madaxda u nahay ina tabashadooda dhegaysanana diyaaraan u ahayna inaan xoogaa gacan maroojinaan diidaynay ciidamo dawlo hadda lagu keena lama jiraan ama hadda ciidamo dawladda ka socdo oo beledweyne yimid ma jiraan ciidamada dawladda horey beledweyne u joogeen iyadoo ciidan keeni karaa joogay haddii xataa dad diidayiin laakiin waxaan rabnaa iyadoo dadkoonabu raalli ka yihiin oo inta kale raalliyay ka aheedeen jufadii ka qaylinayso wax tabanaysay raalli ka tahay ay ogolaatay inuu yimaado inuu yimaadaan intaas raadinaynay ayaguna waa laga aqbaleen waana waana waana yimid madaxweynuhu waktigaas ay ogolaadeen oo yimid ayagii madaxweynuhu shalay is arkeen wax wada hadleen wax alla waxay ka wada hadleenna wax wanaagsanay isla meel dhigaan wax isku khilaafeen ma jiraan
isla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraanna toddobaadkan waxaa lagu dilay nabadoon cabdi xuseen colow oo ka mid ahaa duqeyda dhaqanka ee ugu caansan gobolkaasi nabadoonka ayaa lagu dilay xaafaddii uu deganaa ee buundaweyn ee magaalada beledweyne dad goobta ka dhowaa ayaana sheegay in dilka nabadoonka ay fulisay koox bastoolado ku hubaysan kuwaasoo dilka kadib goobta isaga baxsaday dilka nabadoon colow ayaa kusoo beegmaya xili uu kulamo xal siyaasadeed lagu raadinayo uu magaaladaasi ka wado madaxweynaha hirshabeelle oo dhowaan gaaray nabadoon colow oo ka mid ahaa odayaal matalayay gobolka hiiraan oo la kulmay madaxweyne guudlaawe ayaa dilkiisa uu cabsi ku abuuray duqeyda dhaqanka ee gobolkaasi ugu dambeyntiina bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa toddobaadkan lagu sheegay in maraykanka uu xayraa danka socdaalka kusoo rogay shakhsiyaad soomaali ah oo ay ku jiraan kuwa hadda madax ah iyo kuwo horey u soo noqday maraykanka waxa uu sheegay in waddada ugu wanaagsan ee lagu gaari karo nabad waarta oo soomaaliya ka dhalataa ay tahay iyadoo si deg deg ah loo soo gebagabeeyo doorashooyin lagu kalsoonaan karo isagoo intaasi ku daray inuu marar badan walaac ka muujiyey dib u dhacyada iyo habraacyada doorashada soomaaliya iyo saameynta ballaaran ee ay qaladaadkaasi ku yeelan karaan dimuqraadiyadda iyo xasiloonida dalka iyadoo siddeeddii bishan ay ku beegneyd sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii uu dhammaaday muddaxireedka madaxweynaha soomaaliya ayaa maraykanka uu ku dhawaaqay dhaqangelinta siyaasadda ku xusan qodobka laba boqol labaiyo toban faqradihiisa a b c ee sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha ee xadidaya bixinta fiisaha mas-uuliyiinta hadda ama kuwii hore ee soomaaliya ama shakhsiyaadka kale ee la aaminsan yahay inay mas-uul ka yihiin amay ku howlan yihiin wiiqista geedi socodka dimuqraadiyadda soomaaliya oo ay ku jiraan rabshado ka dhan ah dibadbaxayaasha xarigga aan cadaaladda ahayn cabsigelinta suxufiyiinta iyo xubnaha mucaaradka iyo wax-isdabamarinta habraaca doorashada ayaa bayaankaasi lagu yiri warkan ka soo baxay maraykanka ayaa sidoo kale lagu yidhi siyaasaddan ayaa lagu dabaqi doonaa shakhsiyaadka door ka qaatay habraaxumada wiiqay hanaanka doorashada kuwaas oo ka gaabiyey gudashada waajibaadkii ka saarnaa hirgelinta doorashooyin hufan oo wakhtigooda ku dhaca geystana cagajuglayn xarig iyo tacdiyo ka dhan ah saxafiyiinta iyo xubnaha xisbiyada mucaaradka warmurtiyeedka ayaa intaasi ku daray in xayiraadda ay sidoo kale saameynayso qoysaska shakhsiyaadkan oo aan magacooda la shaacinin barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa nageyntaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
markana dhegaystayaal stayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashi ibraahim aadan ayaa inoo haysa iyo daanduray
aaaa
ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha dhambaalla dhowra ayaan halkan ku haynaa oo dhegeystayaasha barnaamijkan ku taxan ay noo soo dirsadeen ibraahimo bal dhambaalka ugu horreeya ee barnaamijka noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya wuxuu naga soo gaaray aabe sugan aadan xasan iyo hooyo aamino cali xarbi iyo injineer saciid suga aadan dhool suga aadan iyo cumar suga aadan jaamac suga aadan hodan cabdire sheekh aadan iyo xalaawo suga aadan xamdi suga aadan iyo ubax suga aadan cabdi suga aadan salaad cumar aadan xaliibo suga aadan ayaan suga aadan iyo abti cabdi cali xarbi iyo abti xareed cali xarbi iyo abti xasan cali xarbi iyo waxay yidhaahdeen xaybo suga aadan ha ka tegina bu yidhahdeen cumar cali xarbi iyo asxaab kale oo aan la soo koobi karin waxayna jecliyihiin inay tahniyada wadajira gaarsiiyaan hooyo faadumo suga aadan iyo aabe aadan maxamuud garas oo wiilu ugu dhashay muqdisho gaar ahaana tredishe waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan aadan waxaana dhammaantood ay leeyihiin soo barbaar noqo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba waxtara aamin ayaan leenahay dhambaal kale wuxuu naga soo gaaray hambalyo aroosa faadumo aadan ibraahim cabdalla aadan ibraahim khadiijo aadan ibraahim deeqo macalin xasan maxamed sheekh mukhtaar iyo sulaymaan sheekh mukhtaar iyo dhammaan ilmo sheekh mukhtaar daahir bishaar hudow bashiir cabdi bandhu baa la yiri iyo abuukar aadan nuur iyo dhammaan ilmo aadan nuur waxaa ku jira cadow sahraa ku jirta canab qamar saynab yuusuf isaaq iyo sidoo kale faysal yuusuf isaaq iyo nimco yuusuf isaaq ugaas maxamed ibraahim iyo dad kaloo fara badan oon la soo koobi karin iyagoo isku duuban dhammaan dadkani oo kala jooga dinsoor saakow qansax dheere baydhabo janaay kenya ethoobiya south africa maraykanka iyo u k waxay ambalyo aroos u dirayaan baa la yidri lamaanaha isdoortay ee kale ah salaad aadan ibraahim oo sahal lagu naanayso iyo sumaya yuusuf salaad oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhaba tobankii bishan aanu ku jirno februari ee sanadka laba kun laba iyo labaatan isku waara ay leeyihiin oo ubad kheyr qaba rabba idinkala siiyo aamiin hees ugu horreysaan dhegeystayaashan uu soo qabanayna waa bad baan galay iyo codkii zahre axmed waxaan noo baaqayaa faadumo aadan ibraahim cabdalla aadan ibraahim iyo khadiijo aadan ibraahim deeqo macalin xasan iyo maxamed sheekh mukhtaar iyo suleymaan sheekh mukhtaar daahir daahir bishaar hudow iyo bashiir cabdi bandhuub iyo waxay yidhahdeen abuukar aadan nuur iyo cadow aadan nuur saare aadan nuur canab aadan nuur iyo qamar aadan nuur iyo seynab yuusuf isaaq faysal yuusuf isaaq iyo nino yuusuf isaaq ugaas maxamed ibraahim shariif maxamed salaad iyo maxamed ibraahim baale iyo cabduqaadir ibraahim buule iyo cabdulqaadir shiine cabduqaadir xaaji baryare cabdiraxmaan mawliid dhaqane xasan maxamed abuukar mustafa maxamed guuleed iyo cusmaan cumar aadan dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan dinsoor saakow qansax dheere baydhabo kenya ethoobiya south africa maraykanka iyo u k waxayna hambalyo gaarsiinayaan salaad aadan ibraahim sahal iyo sumeeyo yuusuf salaad oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada baydhabo waxayna leeyihiin isku waara ee banayda kale si owlaad qeyrqabta aamin ayaan leenahay dhammaal kale waxuu naga soo gaaray eedo taymuro xuseen maxamed odaygeeda iyo caruurteeda eedo carabo xuseen maxamed odaygeeda iyo caruurteeda jaaliya yuusuf ibraahim odaygeeda iyo caruurteeda saliima yuusuf ibraahim odaygeeda iyo caruurteeda la yiri iyo umayma xuseen maxamed odaygeeda iyo caruurteeda maxamed yuusuf ibraahim iyo cabdinaasir yuusuf ibraahim mukhtaar yuusuf ibraahim iyo yaasiin maxamed aadan iyo dhammaan dad kaloo fara badan oo uu ku jiro maxamed yaasiin ibraahim iyo reer yuusuf ibraahim iyo waa dhammaan reer yuusuf ibraahim sheekh iyo dad kaloo fara badan baa layidhi dhammaan iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin farxad leh hawada u marinayaan saaxiibkay baa layidhi cidruus yuusuf ibraahim iyo raxma cabdi nuur oo ay gabadh ugu dhalatay degmada qaahire ee gobolka bay gabadhaas waxaa loo bixiyey baa layidhi salma cidruus yuusuf ibraahim waxay leeyihiin soo koroo kaalin qaad oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax tarta aamiin heesta labaad ee barnaamijkana waa heesta alkudhageedu yahay waa inoo aroos wacan siciid mire haydar iyo faadumo duur codadkooda
amranay waa inaad taladiye amranay waa ayaa maqayrkiye amranay waa ilaatay taladiye amranay waa ayaa maqayrkiye waa la gaara iidiye waa inuu aroos wacan waa la gaara iidiye waa inuu aroos wacan gaara iidiye waa inuu aroos wacan waa la gaara iidiye waa inuu aroos wacan waa inuu aroos wacan alla mahadi weeyaane waa inuu aroos wacan
dhabalkan wuxuu nooga yimid cabdixakiim muusiciga iyo xaaskiisa fawsiya cabdulaahi cali sheekh maxamed iyo ahruurtooda faysal cabdi geele axmed cabdinuur iyo abshir cabdi cabdulaahi iyo maydhane cilmi magool maxamed suldaan waxaan jecelinaya taanid gaarsiiyaan yuusuf jaamac jibriil iyo axlaam ibraahim oo dhowaan ku aqalgalay magaalada hargeysa somalilan waxaan leeyihin ducadu waa xaggeenna waxaan leenahay aqalgalkaasi allaha ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo ee banowda kale sii owlaad kheyr qabta dhambaal tahaniyada qurux badanna ah waxaa diraya dadka kale ah qadar sugow maxamed sugow cabdicasiis sugow xasan cabdi mire sakariye maxamed cabdi calasa xasan amiin iyo xabiibah salaah dejiisow iyo faadumo cabdulaahi cabdi dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan iyagoo isku duuban cabdifataax maxamed cabdi iyo qadara daa'uud xasan oroskoodu ka dhacay beled xaawo gaar ahaan baa layidhi xaafadda shanaad waxaan leenaha bay yidhaahdeen guurkiina guur keyr qaba guulla ha ka yeelo annaguna waxaan leenahay aamiin heesta saddexaad aan dhegeystayaasheena usoo qabanayno waa weli may dul joogtaa codadkii maxamed nuur grieg iyo faadumo axmed
jacaylkii ku halay dura anigoo ku duusiyey sacabtiisi maantay anna igu dambayse sacabtiisi maantay anna igu dambayse dad hadduu isqoonsada walla kala dambeeya dad hadduu isqoonsada walla kala dambeeya haydiidin laba suuc dumbaa dulqaate haydiidin laba suuc
daniseeta weeyaan wadigiisa diidee ka bilbooday maantaad dhaabkeeda haysedaniseeta weeyaan wadigiisa diidee ka bilbooday maantaad dhaabkeeda hayse xanuunaani daashani kuma u damqaayee xanuunaani daashani kuma u damqaayee maxakaa idabadhigay welimay dul joogtaa maxakaa idabadhigay welimay dul joogtaa nabsi waa isdabayaal duhuriya habeenu dawa ma laha ruuxii dayacaan naftiise nabsi waa isdabayaal duhuriya habeenu dawa ma laha ruuxii dayacaan naftiise xanuunaani daashani kuma u damqaayee xanuunaani daashani kuma u damqaaye maxakaa idabadhigay welimay dul joogtaa maxakaa idabadhigay sawdigii idoodsiey
anigoo aan diidayn dembigii aan leeyay dumar waa ma garatee sida hayla doodine anigoo aan diidayn dembigii aan leeyay dumar waa ma garatee sida hayla doodine dad hadduu isqoonsado walla kala dambeeya dad hadduu isqoonsado walla kala dambeeya hindidin laba duur dumbaa dulqaate hindidin laba duur dumbaa dulqaate dabkii aan ku joogsaday wadnahay damqanayo jeebaaq mar baan cunay rabbibay daweeye dabkii aan ku joogsaday wadnahay damqanayo jeebaaq mar baan cunay rabbibay daweeye xanuunaani daashani kuma uu damqaaye xanuunaani daashani kuma uu damqaaye maxakaa idabaa dhigay weli maydu joogtaa maxakaa idabaa dhigay weli maydu joogtaa dhammaankanna waa tahniyad aroos waxaa diraya hooye xabiibo ibraahim xuseen sahro muxyidiin xasan iyo carruurteeda yusra iyo yaasmiin maryan muxyidiin xasan iyo dhammaan ilmo muxyidiin xasan shaacir muxyidiin xasan cabaas muxyidiin xasan axmed muxyidiin xasan cabdulqaadir muxyidiin xasan xaliimo xuseen xasan amiira axmed xuseen iyo xasan xuseen xasan iyo aweys maxamed maxamuud cabdirashiid nuur geesey maxamuud xasanley joqof baa la yidhi iyo cabdicasiis muxyidiin qude abshir macalin iyo ugaas cabdulaahi yuusuf iyo cabdulaahi maxamed caanos baa la yidhi iyo xasan sheekh macow gaacuur iyo dad kaloo fara badan aan la soo koobi karin iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed muxyidiin xasan iyo caasha ibraahim geedi oo ku aqalgalay magaalada istanbul dalka turkiga waxaan leenaha bay yidhaahdeen in guurkooda uu rabbi ka dhigo midkii lagu nasto ee lagu nagaado wiilii caano gabaryo caanan oo lagu duceeyey annaguna waxaan leenahay aamiin waxaa noo baqaya cabdinaasir hire cabdi iyo macalin ibraahim nuur xeefow iyo salaad nuur xeefow daa'uud nuur xeefow maxamed cusmaan fanax aadan xuseen ibraahim iyo cumar xuseen ibraahim iyo axmed odowaa diiriye iyo axmed maxamed dubad maxamed maxamuud katar iyo shaale aadam daahir iyo asxaabta waxayna jecel yihiin inay taaniid kal iyo laaba ay gaarsiiyaan ibraahim xuseen iyo nimco dhicisow oo wiil ugu dhashay bilxaw waxay leeyihiin wiilkaas allah ka dhiga kiisoo weynaada aamin ayaan leenahay heesta afraad caasha noo soo qabo heesta ugu dambaysa ee barnaamijkana waa codka farax iyo fiska iyo heesta xaqdhowr iyada ayaanu kusoo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim iyo ibraahim xasan daandurey idinle sidaas iyo nabadgelyo
Say
heestaasi ayaana u dambeysay barnaamijkeenna aan iraahde barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa inala socodsiinayay daanduray iyo cashacuud markana haddii aan eegno dhinacii ciyaaraha kulan ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa xilligan ka socda dalka ingiriiska kulankaas oo u dhexeeya kooxaha manchester united iyo southampton ciyaartan waxa ay ka dhacaysaa garoonka oltraford ay ku ciyaarto kooxda man united waxaana ay mareysaa hal gool iyo hal gool iyadoo markaasina kooxda manchester united kulankii u dambeeyey ee ay ciyaarto ay barajo gashay ciyaar kale ayaana xigi doonto oo u dhexeysa kooxaha watford iyo braton albion sidoo kale ciyaaraha maanta dhacaya waxaa ka mid a kulanka u dhexeeya kooxaha crystal palace iyo branford everton iyo ledes united ayaa isku aadan kooxda horyaalka hogaamineysa ee la loodin layahay ee manchester cityna waxay la ciyaari doontaa kooxda kale ee norwich city dhegeystayaal idaacaddeenii galabnimo waa nagiinta waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabdiqaadira tan iyo kulanti dambe nabadgelyo